galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab axada bisha sebtembar waa lix iyo toban sanadka laba kun sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly dot com idaacaddana waxaa wada jir idinku daadihinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah caasho ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda xildhibaan maxamed mursal maxamuud boorow oo xalay ku dhaawacmay qarax loogu xiray baabuurkiisa
xalay ayuu xildhibaanka guriga ka baxay balanuu lahaa marka waddada meesha hooyooyinka loo yaqaano iyo tiyaatarka iskasoo horjeedkooda jackboyntada markuu maraayo ayaa gaarigiisa qarxay xildhibaanka halkaas dhaawaca gacanta ka gaaray gacantii ma dhihi karno waa go'day mana dhihi karno waa ku taallaa oo gacanta qaraxiibaa iyada ku aaday isaga qaybtaas unbaa kaga aaday
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha uu maanta marti noogu yahay wakiilka dowladda soomaaliya ee qaramada midoobay maadaama qaramada midoobey ay tahay hay-ad ka madax bannaan markii ay soo doorayso cidda soomaaliya u matalaysa waa dhici kartaa in wadatashi ay kala yeelato wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya laakiin waa arrin ay u madax bannaan yihiin in cid allaale ciddii ay soo magacaabaan laakiin waxaan kuu sheegaya cid allaale ciddii lasoo magacaabo waxaa jira brotocool ouna ka gudbi karin
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka dabaylo xawaarahoodu sarreeyo iyo robab culus oo ay keentay duufaanta loogu magacdaray mankut ayaa hadda garaacaysa jasiiradda hong kong iyo xeebaha bari ee dalka shiinaha maamulka hong kong ayaa heerka tobnaad gaarsiiyey darajada digniinta ee duufaanta waana darajadii ugu sarreysay oo dhinaca khatarta ah ee hong kong laga soo saaro waxaa laga cabsi qabaa in duufaantan ay gallaafato nolosha dad badan oo ku nool xeebaha bari ee shiinaha xilli ay ku dhowaad soddon ruux ku dishay sabtidii dalka filibiin dadka dhintay ayaa badankood ku noolaa jasiiradda lazon ee waqooyiga dalkaasi filibiin waxaana dadka intooda badani dilay burburka derbiyada iyo geedaha ay soo rideen dabaylaha duufaantii ugu khasaaraha badnayd ee filibiin ku dhifata sanadihii dhowaa ayaa ahayd duufaantii hayaan oo dalkaasi dharbaaxday sanadkii labada kun saddex iyo tobankii waxaa ku dhintay in ka badan toddoba kun iyo saddex boqol oo ruux
nin falastiin u dhashay ayaa axadana maanta ah middo geliyey nin israa'iil u dhashay meel u dhow albaabka suuq laga adeegto oo ku yaala dhulka la haysto ee daanta galbeed dhacdada kadib ayaa ninkii midida waxgeliyey waxaa toogasho ku dilay nin shicib ah sida saraakiisha laga soo xigtay wax tafaasiila weli lagama bixinin aqoonsiga ninka reer israa'iil kaasoo dhimashadiisa ay xaqiijisay xarunta caafimaadka ee shaare zadeg oo ku taalla magaalada jerusalem warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in ninkaasi uu ahaa afartan jir wakaaladda wararka rasmiga ee falastiin ee layidhahda wafa ayaa ninkii weerarka geystay waxa ay ku sheegtay nin da-yar oo kasoo jeeda tuulada layidhaahdo yeta ee ku taalla daanta galbeed sida laga soo xigtay militariga israa'iil oo isagu bixiyey faahfaahinta dhacdadii midida weerarku waxa uu ka dhacay deegaanka layidhaahda guush azid oo ku taalla isgoyska jerusalem iyo beytlaxem guddiga doorashada sweden oo maanta ku dhawaaqay natiijada rasmiga ah ee doorashooyinkii baarlamaaniga sweden ka dhacay sagaalkii bishan sebtembar ayaa sheegay in xisbiga talada haya ee social democrat uu ku guuleystay codadkii ugu badnaa ee doorashada natiijada rasmiga ah ee soo baxday axadda maanta ayaa muujinaysa in xisbiga ra-iisul wasaare stephen loven ee social democrats uu helay labaatan iyo sideed dhibic saddex boqolkiiba codadka la dhiibtay xisbiga midig dhexe ee ay siyaasadiisu dhexdhexaadka tahay ayaa keenay sagaal iyo toban dhibic sideed boqolkiiba halka xisbiga sweden democrats uu ku guuleystay codad dhan toddoba iyo toban dhibic shan boqolkiiba dhammaan saddexda xisbi ee doorashada ku loolamay midkoodna ma helin aqlabiyadda baarlamaanka oo ka kooban saddex boqol sagaal iyo afartan kursi si uu usoo dhiso dowlad sidaas daraaddeed natiijadani ayaa ka dhigan in sweden ay wajahayso toddobaadyo deganaasho la-aan siyaasadeed ah gaar ahaan muddada ay socdaan wadahadallada ay xisbiyadu ku doonayaan inay kusoo dhisaan dowlad wadaag labada xisbi ee uga codadka badan ayaa diiday in ay dowlad wadaag la galaan xisbiga midigta fog ee sweden democrats kaas oo lagu yaqaano soo galoota nacaybka iyo siyaasadaha ah in sweden laga saaro midowda yurub
galabaxaad oo wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan habeenkii xalay ahaa waxaa si xun ugu dhaawacmay qaraxa loogu xiray baabuurkiisa xildhibaan maxamed mursal maxamuud borow oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaanka ayaa la sheegay in dhaawac culus uu ka soo gaaray gacanta isla qaraxaasi waxaa ku dhintay darawalkii gaarigaasi dhaawaca xildhibaan borow ayaan ka waraystay xildhibaan ibraahim isaaq yarow oo ka mid ahaa xildhibaanadii maanta cisbitalka ku booqday xildhibaan ka dhaawacmay ee maxamed maxamuud mursal borow xildhibaanka allaha caafiyo ee dhaawaca soo gaaray dhammaan ummadda soomaaliyeedna waxaan usoo jeedinaa ka codsanayaa in loo duceeyo in ilaahay bogsiiyo sidoo kale waxaan tacsiyo tiiraanyare u diraya ummadda soomaaliyeed la wadaagayaa darawalka xildhibaanka maxamed oo isagana ku geeriyooday qaraxa xildhibaanka ku dhaawacmay maqribkii markii la tukaday cishihii qadarkeed xalay ayuu xildhibaanka guriga ka baxay ballanuu lahaa marka wadada meesha hooyooyinka loo yaqaano iyo tiyaatarka iskasoo horjeedkooda jackpointyada markuu maraayo ayaa gaarigiisa qarxay marka qaraxana muxuu ahaa waxay u badan tahay gaariga in loo geliyey oo dhagarwadayaal un kolley beegsanayay oo naxariis daran oo xasdayay naftiisa iyo nafta dadka la socda oo muwaadiniinta soomaaliyeed ah beegsanayay in ay muxuua u geliyeen meeshuu ku qarxay halkaasaa lagala cararay xildhibaanka halkaas dhaawaca gacanta ka gaaray iyo jugtii oo muxuu ahaa halkaa ka dhacday markii laga soo tago isbitaalka la geeyey oon muxuuha u qaadnay waa isbitaalka digfair isbitaal weyn oo muxuuha runtii adeeg fiican ka jiro waaye dhakhaatiir badan baa u istaagtay wax badan baa muxuuha laga qabtay waa la baaray marka dhib weyn kale ilaahay waa ka badbaadiyey intii lala damacsanaa in muxuuha naftiisa halkaas ku basbeesho uu ku dhinto ayay ahayd ilaahay baa haya bani aadan ma hayo qoladii rabtay inay disho dilkii uu ka badbaaday dhaawac culus way u geysteen waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis in dhakso uu ka bogsoodo xaaladiisa saas bay wax u gaareen waa tahay ibraahim waxaad sheegtay ood carabka ku dhufatay in loo malaynayo in baabuurkiisa loogu xiray wax qarxa maxaa sidaas loogu maleeyey habka gaariga uu u qarxay waa yaalaa gaariga qeybta kore oo kuraasta gudaha la fariista ah unbaa kacday oo halka xildhibaanka fadhiyay iyo darawalka fadhiyay kuraastaas ah ayaa kacday gadaal gaariga bicab buu ahaa gadaal ilaaladiisa saarnayd halka ilaalada saarnaydna wax ma gaarin koofan ahna wax ma gaarin hoos oo dhulka ahna wax ma gaarin oo wax la kacay oo miino dhulka taalay ah uma eka wax lagu soo tuuray oo kor uga yimidna uma eka marka sidaas daraaddeed baa waxay yidhaahdeen dadka hay-adaha amniga iyo dadkii wax garanayo fiirfiiriyey annaga laftikeen oo meesha taagnay in wax gaariga gudihiisa lagu xiray oo ka kacay inay yihiin hase yeeshee wax kale oo loo malayn karo ama la caddayn karo hadday jiraanna baarista hay-adaha amniga ku jiraan baan ka sugaynaa waxaad iga warantaa xildhibaanada maxaafadahay degan yihiin oo dadkaas shacabka xaafadahay degan yihiin bay degan yihiin mise meelo u gaaraya degan yihiin xildhibaanadu waa sida dadkooday ka mid yihiin magaaladay geesaha iyo gudaha ka degan yihiin dadkooday ka mid yihiin wadooyinka dadka shacabka maraan bay maraan halka shacabku degan yahay bay degan yihiin dadkooday ka mid yihiin mas-uuliyiinta dowladda oo dhan waa sidaas markii laga reebo madaxtooyada iyo baarlamaanka meesha shaqada ka socotay xafiisyada laga reebo marka xaggee loo malaynayaa marka in gaarigan ay ugu suuro gashay dadkii kolleyba waxyaabahan qarxa ku aasay gaariga amaba ku dhex qariyey xaggee loo malaynaya inay gaariga ka heleen oo gaarigaasi ku dayacmay waa un kolley horta amni darro ballaaran oo jirta ayay qeyb ka tahay haddana muxuu ahaa wixii tuhun iyo raad la raaci kara ah hay-adihii ku shuqul lahaa ee amniga wixii naga khuseeyey tuhun aan qabnana waan la wadaagaynaa waana la wadaagnay iyaguna laftigooda dadaal aan yarayn bay wadaan waxaan filayaa natiijo muxuuha lasoo bandhigi karo oo shacabka lagu qancin karo inay soo baxdo waxaad sheegtay in gacanta midig ay wax ka gaareen marka gacantaasi way go'day oo rajo ma leh gacanta dhaawaca xoog lebaa gaaray marka dhakhaatiirta gacanta ku haysa jirkiisa inta kale xubnihiisa muhiimka madaxa caloosha everything meel walba waa fiyowdahay oo muxuu ahaa alxamdulilahi ilaahay waa waa ka badbaadiyey marka gacanta dhaawaceeda waa culus yahay sida ay noqotana waa arki doonaa ilahay hadduu yidhaahdo laakiin hadda hordhac bay noqonaysaa marka gacantii weli way ku taallaa oo dhaawacaas culusun baa ku yaalla ee lama dhihi karo gacantii waa u dhammaatay gacantii anagu hadda ma ogtahay warbixin horudhaca waaye ma dhihi karno waa go'day mana dhihi karno waa ku taallaa oo gacanta warbixinteeda ayaa muxuuha dhaawaca xoogleba qaraxiibaa iyada ku aaday gaariga intiisa kale waa holcay haddaad aragtay oo youtube-ki iyo social media waa lasoo dhigay aad aragteen sida u holcay waxba kama harin marka ilaahay baa ka badbaadiyey qeybtaas oo gacanta midigta ah xaggeeda ayay ka kacday marka gacanta unbaa gaartay marka wixiina waa qarax marka lama dhihi karo waa meesha waa duuban tahay dhakhaatiirtan waxay yidhaahdeen annaga unbaa ka warrami karna marka dadkii saakay soo booqday u tegan xildhibaanka waad ahayd dadkay muddada dheer soo wada shaqaynayeenna waad ahayd xildhibaan borow marka maxaad xaaladdiis ku cabiri kartaa oo ma hadlayey oo dadka ma kala garanayay runtii ilaahay baa mahadle subxaanahu watacaala gurmud xoog le baa loo sameeyey madaxdii dowladda laftigooda waa iskugu yimaadeen mas-uul walba oo muxuu aha waxbaad qaban kartaa islahaa waa yimid iyo cid kasta oo soomaaliyeed oo lahayd damqanaysay oo waxbaa qaban kartaa islahayd haddii dalka gudihiisa aan wax looga qaban karin xataa in case taas laftigeeda ayaa loo istaagay aniga dadka ugu dambeeya usoo arkay baa ku jiray waa hadlay waa fiican yahay wuu ku garanayaa waana muxuu aha jirkiisuna waa fiyoob yahay daaweyntaas iyo dhaawaca culus oo gacanta gaaray unbay ku wadaan in muxuu ahaa si deg dega ilaahay idinkiisa uu u bogsoodo waana rajaynayaa biidn illahi alkariim inuu inuu bogsooni doono kaasi waxa uu ahaa xildhibaan ibraahim isaaq yarow oo ka mid ahaa xildhibaano saaka isbetelka kusoo booqday xildhibaan maxamed mursal maxamuud borow oo shalay ku dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada muqdisho
waxaa soo baxaya warar sheegaya in laba gabdhood oo walaalo ah ay toddobaadkii hore u dhinteen dhibaatooyin caafimaad darro kadib markii lagu sameeyey gudniinka fircooniga ah dhulka baadiyaha ah ee gobolka mudug ee hoos yimaada maamul goboleedka puntland haddaba waxaa ka jira arrintan ayaa haaruun macruuf uu ka wareystay xaawo aadan maxamed oo aas-aastay ururka waxbarashada iyo nabadda oo sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ee dhinaca haweenka kuna sugan magaalada gaalkacyo
waxaan ka ognahay horta kaiskii waa dhacay gabdhihii waa dhinteen taas waxaa laleeyahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa xaqiiq haddee boqolkiiba halka maqanna ma aqaan wax soo kordhi doono ilaa maanta waa sugaynaa ilaa berrisi waxna waa sugaynaa dadaan u dirno tan labaad meesha marku ka dhacay waxaa weeye tuulo aada u fog oo la yidhaaho awaara awaara laga yaabo inaan sikan wax u qalday u qoray waxa weeye reerka caruurta dhalay waa faarax cabdi warsame hooyaduna waa caasha cali faarax warsame labada gabdhoodba isagaa dhalay guddada waxaa laleeyahay waxa weeye cambaro cali waana waxay faamiligay ama qoyskay shariir la tahay dad waxayba leeyihiin waaba habaryar qofka gudday aruurta gudniinku goormuu dhacayaa geeridan la sheegayse goormay dhacday geeridan annaga laba beri ka hor maalin saddexaad weeye waxay noo timid marka haddee ma maalin ka horaa ma laba ka horaa ma naqaano iyadoo cad waxaan ka sugaynaa cidda reerkeanu ka sugaynaa laakiin annaga exact waxay noo timid saddex cisho ka hor waa gartay kabacdi markaad si intaas maqasheen maxaad samayseen si aad ula xiriirtaan ehelkan dhibaatada ku habsatay iyo deegaankay ku sugan yihiin annaga waxaanu isla markii waa la kacay hataa xafiiskeeni ayaa noo qaabilsan arrintan waana la wada fadhiyey program officerkii wo horta arrinta waxaynu ku ogaanay workshop baanu qabanay workshopkii laga hadlayey maamusuba sheekh gabadha naarsiga ah meeshii waxay ka sheegtay arrintii guddiinka markii laga hadlay jayskaasaa jira jayskaasaa jira wixii war war ahna waa idin keenaya waa idinla soo qaybsanaya marka maadaama la ogaaday isla markii qabaaraanu dirnay annaga hurtaa wax cid baanu ka dirnay waxaanu nidi fardiya ciddii meeshii gabdhaha hataa lagu diiday waayo waxaynu ku yidhi gabdhaha waa la soo qaaday meeshii lagu diiday iyo ciddii hooyadii gaar ahaaneed arrintan ku tirisateenyayna noqonin nin baanu ka bixinay jiradii waxaanu nidi baabuur baa joogi yiri waxaanu nidi baabuurka raac tuuladii tag tuuladaasa yiri aniga habeen baan ku dhaxayaa habeenkaasna hadde waa xalay habeen hore shaloo dhan waa u maqnaa talaatankijima baxayo laakiin qabaar kaloon helna waxa weeye tuulada hadduu tago laba bero kale inuu soo noqdo loo baahan yahay gaari iyo dad baanu ka daba dirnay haddana aagaas bursaalax iyo shishadeeda weli warkii waa jiraa oo qof kasta wax nagu inkeeday hadda oo leh arrintaas ma jirto male arrintii waxaan la'nahay hooyadii inaan helo waa gartay waa gartay annagase waxaan qaban karnay intaa intaasay ahayd annaga waa gartay marka n welina waa u taaganahay oo reegan baanu nahay meesha wax ka dhaceen waa gobolka mudug miyaa dhinaca puntland hadda haddeertaas yaa waxaan laigu leeyahay gobolka mudug waa ka baxsan tahay meesha haddeertaas yaa laigu leeyahay laakiin waa baadiye baadiye xaggana waa jiri kartaa xaggana waa jiri kartaa haddee waa soo xaqiijinayna xaqiijintiina annaga haddee mitir ma haysano wixii inaloo sheegay xaggaan ka tirsannahay xaggaan ka tirsannahay biyaha xaggaan u raadsanaa raashinka xaggaan usoo raadsanaa ma boodarka ma naqaano laakiin annaga waa markii waxaa nala ku yiri waa mudug mudug ahaanaan u qaadanay waa gartay marka mushkiladda meesha ka jirta waxa weeyaan in dhibaatada gabdhahan soo gaadhaysa meeshay doonaan ha joogaan ama baadiye ha joogaan ama magaalo ha joogaan ay weli jirto halisna ay ku tahay naftooda maxaad ka samayseen arrintaa bal dhacdadani ma uguba mise waa dhacdo meelo kala duwan ka dhacda laakiin sida arrintan ay uga fog tahay magaalada aan soo gaadhin magaalada iyo wararka arrintii dhacdadan waa dhacdaa waana badan tahay waa badan tahay labaatankii haweeno ood meel isugu keento oo arrintaas aad ka hadlayso ugu yaraan shan iyo toban yaa waxay maqleen waa ognahay dadka qaarkood kuma dhahayaan laakiin waxay maqleen in gabari u dhimatay in la suudiyo in dhaqameedkii ma aragtay inlsa dhaqameedka sameeyaan in hataa marka qaarkood dhaqameed hadii la waaye qof aan kulahayn shaqoon weligeed arkinoon inlisa hataa noqonin ay samayso waayo ilaa ilaa waktigaas in la sameeyo yay reerkii rumaysan yihiin marka dhacdadu waa dhacdaa dhacdo hadda bilaabatay ma aha magaalay ka dhacdaa baadiyana waa ka dhacdaayo haddee wax ka warqababa baadiye male baadiyooyinkii aanu tagnay oo mudug ahaa oo aanu arrintan si gaara u tartiiba uga igala hadalnay waxa weeye weligeenba waxaan aada sheegaysaan ma maqal idinkana haku ceegoogin oo ha sheegin afka waa xiran waa waa lama sheegaan waa lagama hadlaan marka maalin kasta ma dhihi karo laakiin waa badan tahay horta bil maba gaarsada marka aadan wax maqleynin laakiin waxa weeye waa kula cararaya xagee u raadisaa iyo wixii ka lamida su-aasha marka horey la ysku weydiiyey mar kalena aan ku weydiinaya waxa weeyaan wax laga qaban karo arrintan ma jirtaa waa waa jirtaa arrintan waa laga qaban karaa waana in laga qabtaa haddii kale gabdho kuma haystaan arrintan kii aan u dhimanayna dhibkeeda mar kasta yaa jira oo waa la nooshahay ilaa ay qabri yeesho dhibkeedas waa jira waana la soconaya midkaadida xataa aan dhashan karin inaa jirto isbitaalka la keenay yacni waxa weeye wax aada iyo aada u foolxun oo u badan oo dilaa ah dhaqan dilaa-ana lama haysan karo waa dhaqan dilaa ah ma laga qaban karaa haa in la daayo hooyadaan lagu soo celinayo laleeyahay hooyadaa kama tuula may hooyada keliya kama masiiba hooyada wakteeda og tahay hooyadeed iyo hooyadeedaa lagu soo sameeyey iyo hooyadeed iyadana meel kale aada ma haysa war kalo ay hayshay malaha waa waa u soconaysaa laakiin haddii aadaha istaago walaalku istaago abtigu istaago adeerku istaago aslan wuxuu yidhaaho gabadhayda lama taaban karo waana haynaa dadiri dadiri dee ma la sheeg sheegayo waa yidhaaheen wax ay qabaanna male waa ku koreen waa ku fiican yihiin waa ku edboon yihiin marka waxaan ragga hadday ka qayb qaataan bal eeg dhalinyarada bal eeg aabbayaasha caloosha xanuunaysoo leh ooyayoo leh waa waa waa waa dhimatay gabadhayda muxuu uga hadliyaa muxuu u joojiyaa marka waa la joojin karaa meeshaan ilaahay ila ilaahay wuxuu u abuuray oo ku abuuray meel asfuran ilaahay meeluu ku yidhi meeshaan waxba wax wax xun baa idinku yaala cad xaaraanaha idinku yaale hala gooyo kollay weli ma hayno marka in dawladdu uu istaagtay dawladdu waa siyaasiyiin mid service afkay ka hadlayaan kii ugu dambeysay ee buusamareeb attorney generalkeena federaalka wuxuu yidhi soomaaliya mar dambe lagama maqlaayo wax banaanka la keenay iyo cidka kacday iyo awaamiir la sii daayay ma hayno marka waa la qaban karaa waa la joojin karaa rasaadkana hoos loo ragga afka duubanayo ka leexanayo maya maya maya arrimahaa lagama hadli karo waa inay daayaan hadday daayaan waa jeegsanaya aniga siday ila tahay siday ila tahayna madaaa siday tahay ragga waa inay ka kacaan arrintaas haddii kale walaasheed xaaku guusan doona kii gabadhiisa kii abtigu ahaa kii adeerku u ahaa yaa maalinkasta hortiisa la duugaya gabar xanuuna hadhihin kaadi isu furantay hadhihin mar kasta ay isbitaal joogta hadhihin maalmaal ku xirmay hadhihin yani waa wax loo adkaysan kara maaha waa inay ka kacaan
taasi waxa ay ahayd xaawo aadan maxamed oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka kuna sugan magaalada gaalkacyo waxay u waramaysay haaruun macruuf haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaad diyaarisay ay soona jeedinaysaa sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa waxaa xarunta qaramada midoobay ee magaalada new york kulan gaar ah looga hadlay xaaladda soomaaliya kulankaasi oo ah kulan afartii biloodba mar la qabto ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobey waxa uu warbixin uu soo jeediyo dowladda soomaaliya ee ay jawaabo ka bixiyaan gaar ahaana ambaashadoorka soomaaliya u jooga qaramada midoobey haddaba waxaa looga hadlay kulankaasi gaarka ah horumarka soomaaliya ay gaartay ee dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kaleeto waxyaabaha dibudhaca qayb ay ka tahay amniga iyo sidii dagaalka al-shabaab loo dardargelin lahaa kulanka afartan bilood waxa uu kusoo beegmayaa xili ergegii gaarka ahaa ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsanaa arrimaha soomaaliya michael kittin uu kasii tegaya xafiiska haddii allaha wooda la ogolaado dhammaadka bishan iyadoo kowda bisha oktoobarna uu si rasmiya ula wareegi doono xilka danjiraha cusub ee arrimaha soomaaliya qaabilsanaan doono oo la yidhaahdo nicholas haysom haddaba si aan wax badan arrinkaasi uga ogaana barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ayaan ku eegeynaa waxaana marti igu ah safiirka soomaaliya u jooga qaramada midoobey ambashator abukar baalle aad ayaan ugu faraxsanahay abukar baalle adiga iyo dhegeystayaashaba inaan barnaamijkan idinku wada marti qaado soo dhowow waa mahadsantahay zahro adiga iyo dhegeystayaashiina iyo v o e da bahda v o e waa salaaminta waayahay adigoo mahadsan ugu horreyntii bal haddaan ku weydiiya aniga waxaad bal xoogaa yar naga siisaa sharaxaad amaba waxyaabihii aad kulanka kaga hadasha si gaar ah sidaa u sheegtay zaara waa kulankan waxaa la qabtaa afartii bilood mar waxaana lagu soo bandhigaa horumarka dowladda soomaaliya ay ka gaartay dhinaca siyaasadda amniga dhaqaalaha iyo howlaha ijtimaaciga ah marka shalay wuxuu ahaa runtii report aada positive u badan oo secretary generaalka oo awoodda xoog la saaray in soomaaliya ay ku socoto meel sax ah dariiqi saxa ahaa waxaana aada emphaciska loo saaray shirarkii ay qabteen dowladda federaalka ee soomaaliya oo ugu dambeeyey kii dowlad goboleedyada ay ku casuumeen oo baydhabo oo ay kasoo baxeen go-aamo wax ku ool ah oo ummadda soomaaliya dan u ah sida political inclusivity ama ka qaybgalka siyaasadda oo dhammaan dadka soomaaliyeed oo dhan iyo arrimaha la xiriira maxaa la yidhahdaa mideynta security architectureka arrimaha amniga sidii loo horumarin lahaa iyo tan saddexaad oo ahayd sidii electionska soo socda labada kun iyo labaatanka iyo labada kun iyo kow iyo labaatanka ay u dhici lahaayeen taasoo kulli waxa lagu wada heshiiyey waxaa kale ay emphasis saareen dowladda markii la doortay madaxweyne farmaajo ilaa ay hadda inay awood xoog la isugu geysay sidii arrimaha dhaqaalaha loo horumarin lahaa gaar ahaan deymankii dowladda soomaaliya ku lahaa si loo horumariyo infrastructureka ama kaabiyada waaweyn sida bundooyinka iyo eraboorada waxyaabaha infrastructureka loo yaqaano si loo horumarin lahaa taasoo dowladda soomaaliya ee runtii aada ugu guuleysatay marka laga soo qaato arrimaha s m p ga oo financial managementkii oo i m f ay ku faraxsan tahay dowladda soomaaliya dowladda soomaaliyana ay u tahay hadda priority sidii dhaqaalahaas loo dhinaca dhaqaalaha loo loo loo horumarin lahaa iyo la dagaalanka dhinaca musuq maasuqa iyo transparent wax loo yaqaano oo aan dowladda inay noqoto wax walba oo qarashaad ibaxayo wax caddaan ah iyo midda saddexaad oo oo ugu dambaysa oo ah in sidii lagu kordhin lahaa dakliga dowladda soo galo oo taasoo iyadan lagu guulaysta waayahay waa la ammaana heerka ay ka gaartay dowladda soomaaliya dhinacyada kobcinta dhaqaalaha sida uu sheegay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha soomaaliya mar waraysina siiya laantana afka soomaaliga laakiinse siyaasadii arrimaha gudaha ayaa waxa uu sheegay weli inay tahay mid dhinacyadu aysa si rasmiya aysu isugu dhoweyn haddana xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyadu ka hadlay taasi meesha ma kaga hadlo ma soo hadal qaada isaga laftiisa taasoo soo hadal qaaday wuuna sheegay in horumar fiican laga gaaray laakiin sideedaba anigana jawaabta aan meesha ka bixiy waxay ahayd programkan federalismka dowladda ummadda soomaaliyeed ama loo dooray ama ay doorteen waa wax nagu cusub marka waa iska natural in markii laga wada hadlayo arrimahaas in disagreement iyo afgaranwaa ay kasoo baxaan laakiin anigu waxaan aaminsanahay waxay ka mid tahay qeyb ka tahay koritaanka dowladnimada iyo fahamka iyo arrimaha federalismka iyo siday ay ay u shaqayso aniga taasna waa ka jawaabnay ergeyga gaarkan waa nagu raacay intii meesha ka hadashay shan iyo tobankii oo memberska oo ka tirsan golaha amnigana intooda badan way qireen dowladda soomaaliya dhinaca siyaasadda iyo dhinac walba inay horumar xoog leh ka samaysay laakiin ay jiraan mar walbo caqabado yarar oo imaanaya taasna aan waxaan oga jawaabnay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladdiisaba inay diyaar u yihiin mar walbo carqaladihii yimaado si wada hadal ahoo nabadgelyaha in looga wada hadlo oo waktigii dagaalka iyo iska daba shaqaynta ay dhamaatay oo markaan ay noqonayso keliya wax walba oo disagreement ah ama isfaham la-aan ah in kursiga meel layskugu yimaado oo laga wada hadlo dowladdana waa ka go-an tahay arrintaas ina wada hadal ku dhamayso waayahay barnaamijkan hadiyo goor dhegaystayaal ayaan wakhtiga siinaa si ay su-aalaha u weydiiyaan mas-uuliyiinta barnaamijka nagala qaybgalaya toddobaadkan haddaan ku hormaro magaalada minneapolis dhegaysta soo dhowow magacaaga iyo ujeedka aad noo soo wacdood uga qaybgalaysa barnaamijka asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu sahre iyo ambasadoorka iyo dhegeystayaasha qadka ku jira oo kale iyo saaxiibadan hawada naga dhegeysanahaya waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu ambasador si gaaraan kuu salaamayaa su-aashayda koowaad waxay tahay aniga ambasadorku meeshan maadaama uu joogay oo isagu shirka haatan shirka meeshan amniga arrimaha soomaaliya looga hadlahayo adfadhiday soomaaliya waxa ay guulaha ka gaartay oo beesha caalamka iyo ummaddu ay wada higsanayso ay aragto oo ummadoo dhan ay u jeedo iyo waxa positiveka meeshaan waxa wanaagsan ee meeshaan kasoo baxay iyo waxa aan soo bixin maxay u kala muuqdaan maxayse kala taha su-aashayda intaasaan kusoo koobaya su-aashaan haddii waxaan ku fahmay booradii shalay meesha laga bixiyey iyo jawaabtii maxay tahay horumarka ay dowladda soomaaliya gaartay sooma yes
soomaaliya waa ciddii dhex joogtay labaatankii sano lasoo dhaafay gaar ahaan sidii loo doortay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa garan kartaa horumarka dhinac walba oo oo laga gaaray laakiin kuma dhihi karno meeshii la rabay iyo horumarkii la rabay aa weli la gaaray laakiin mar walba waxaan aaminsanahay dowladdan iyo dowladihii ka horeeyey oo mid walba inay horumar dhinac walba dhinaca security-ga oo incremental ah oo tartiib tartiib ah in mar walba hore loo socday laakiin waa iska human nature-ka bini aadanka sidiisaba waxay rabaan wax walba ina deg deg lagu gaaro laakiin an waxaan aaminsanahay meeshana ay ka qireen dhammaan golihii amniga dadka ka tirsanaa in horumar aan siiba caadi ahayn in dhinac walba laga gaaray laakiin ay jiraan challenges challengeskaasna ay natural tahay oo dowlad kasta oo qaadato system cusub oo ay dowladnimada ku matalayso sida anakan hadda aan qaadanay oo federalismka ah wuxuu la imaanaysaa challengeskiisa challengegana sidaan horena u sheegay waa in si wada hadal ah oo isu isu isu isu calool fiyoobi ah oo isu dulqaadasha looga wada hadlo dowladdana diyaaray u tahay madaxweynahan hadda wuxuu wacay shir isugu yeeray dhammaan dowlad goboleedyada madaxda dowlad goboleedyada oo ka dhacayo toddobiyo tobanka iyo sidoo iyo tobanka bishaan ka dhacayo magaalada muqdisho waa tahay inkastood dhinaci horumarka ka hadasha haddana dhinacyada caqabadaha ee la sheegay waxaa ka mid ahaa xataa dagaalka al-shabaab ka dhana waxaa ka mid ahaa isfahamwaaga maamulada maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo waxyaabo u baahan dhammaystirka sida arrimaha dastuurka iyo wixii la halmaala marka maxaad intaas noogu dari kartaa arrimaha dastuurka oo kale waan ka hadalnay bishii may saddex iyo tobankeedi ilaa shan iyo tobankeedi waxaa ka dhacay xamar ay shir oy qabanqaabisay wasaaradda dastuurka iyo guddiga isku dhafan ee baarlamaanka ee labada aqal oo looga wada hadlayay sidii loo dhamaystiri lahaa dastuurka kaasoo guulo badan laga gaaray sidaan horena u sheegana arrimihii political inclusivityga iyo iyo habka doorashooyinkana ayadana siaad la socoteen waa tii baydhaba lagu heshiiyey in qaabka ay noqonayso doorashooyinka oo labada kun iyo labaatanka iyo kow iyo labaatanka waxaa kaloo lagu heshiiyey oo heshiis lagu gaaray dowladda dhexe iyo dowladda federaalka sidii loo qaybsan lahaa maxaa la yidhahdaa natural resourceska waddanka sidii qeybo loo loo qaybsan lahaa iyadana waa lagu heshiiyey marka waxaasoo dhan waa horumar la gaaray saasay tahay waa caqabado waa jiraan mar walba caqabadahan waxay ka imaanayaan barashada aan ku jirno systemkan cusub oo aan qaadanay oo baranayno ayaa wuxuu keenayaa mar walba in wax dadka ay u arkaan isku dhac laakiin marka qaarkood a iska natural ahoo loo baahan yahay in looga gudbo si oo walaaltinimo ah oo isfaham ah insha allah ambasadorka waa salaamo iyo sahro iyo dhammaan dhegeystayaasha oo idil magaceyga waxaa la dhahaa xaawo waxaan joogaa magaalada kismaayo waxaan weydiin lahaa arrimaha gargaarka iyo qaxootiga ma looga hadlay shirka
haa waa mahadsan tahay waa looga hadlay arrintaas waxaana report ka bixiyey secretary generaalka annagana wixii aan markaas aan ka warhayn aan ku darnay arrimaha gargaarka waa la sheegay abaaraha soo noqnoqonayo oo dhibkeeda ay leedahay annagoo taas ka shidaan qaadanaynana dowladda soomaaliya waxaan hadda annaga iyo wasiirkeen arrimaha dibadda iyo madaxa hay-adda ocha waxaan ku qabanaynaa shir toddoba iyo labaatanka bishaan magaalada new york oo looga hadlayo bal sidii abaarahan soo noqnoqonayo xal loogu heli lahaa iyo dhibaatooyinka hadda jiro iyo oo bini aadanimada ah sidii loo gaarsiin lahaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto carada soomaaliyeed meel walba ay ka joogto sidii gargaarka loo gaarsiin lahaa waxaasoo dhan waa laga wada hadlay marka waxaan rajaynaynaa shirkaas inay kasoo baxaan recommendations ama talooyin wax ku ool ah oo arrimaha sidii looga hortegi karo abaarahan soo noqnoqday iyo dhibaatooyinkan humanitarianka ah iyo distributionka sidii wax loo qaybin lahaa oo dad ummadda loo gaarsiin lahaa waa hagaag dhegeysto kale ayaa dhinaca magaalada muqdisho ku jira asna soo dhowow magacaaga iyo waxaa jeclaan lahayd inaad safiirka soomaaliya weydiiso ah, qaramada midoobe u jooga
magacayga waa maxamed cismaan yuusuf jooga magaalada muqdisho waxa aan weydiinayaa wasiirka waxa ay tahay
ambashtoorka shirka waayo looga had raalli noqo ambashtoor ambastorka ambastorka waxa aan weydiinaya waxa ay tahay horta dhammaantiin waa yeesalaa marka koowaad masarka waxaan weydiinaya arrimaha dhanka khilaafyada maamul goboleedyada ee dad badan oo soomaali ah oo aniga aan kamid ahaa waxay aaminsan yihiin in ay lug ku leeyihiin arrimaha marba qofkii loo soo magacaabo qarma midoobe oo soomaaliya marka ma jirtaa waxyaaba aad kala hadasheen ama system uu ku shaqaynayo ama aad iskula wada shaqaynaydaan idinka iyo markaas ninka soomaaliya loo soo magacaabo ama xogayaha loo soo magacaabo dhanka arrimaha soomaaliya sababto ah dad badan oo soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in hadda michael seaton oo kaleeto marka uu shirka maamul goboleeda ka qayb galay dad badan waxay aaminsan yihiin inuu qayb ka ahaa ama uu abaabulayay marka ma jiraa system arrimaha dibadda iyo iyo ku wada shaqeeyaan qofka qaramada midoobe marba u jooga soomaaliya mase jiraan waxyaaba la xiriira oo ninka cusub iyo faahfaahin aad naga sii karto Eh, ma- su-aal su-aal runtii su-aal aada u fiican waaye laakiin en, maadaama en, qaramada midoobey ay tahay hay-ad ka madax banaan en, markii ay soo dooreyso cidda eh, soomaaliya u matalayso eh, waa dhici kartaa in wadatashi ay kala yeelato wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya laakiin waa arrin ay u madax banaan yihiin in cid allaale cidda ay ay soo magacaabaan laakiin waxaan kuu sheegay cid allaale ciddii lasoo magacaabo waxaa jira protocol qofka u n-ka mathalaayo markii uu waddan tago sida soomaaliya oo kale una ka gudbi karin xuduud una ka gudbi karin iyo parameters waxa la yidhaahdo oo celinayo ouna en, shaqadiisana ay cad tahay sida job descriptionkiisa waxa laga rabo inuu sameeyo marka en, aniga waxaan aaminsanahay en, ninkan cusub markuu yimaado eh, wasaaradda arrimaha dibadda waxaa u qaabilsan en, departmentka dhan departmentkaas inay la xiriiraan eh, sida um, caadiga ah department for international cooperationka lead nooga ah iyo wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibaddana waxay sameynaysaa en, inay ilaaliso mandate-ka markaas u n-ka oo security council-ka ay siisay ninkaas special representative-ka secretary general-ka inuu mandate-kiisa ku dhex shaqeeyo una ka dhex bixin waxaana dhihi lahaa wixii faahfaahin ah oo arrintaas la xiriido eh, walaalkay maxamed waxaan dhihi lahaa wuxuu ka heli karaa wasaaradda arrimaha dibadda ee muqdisho insha allah
waa waa hagaag waa yahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira asna een, naga soo wacay magaalada nairobi soo dhowow magacaaga iyo ujeedkaa noo soo wacday bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdifataar eh, xasan cali Eh, waxaan ka mid ahaa diblomaasiyiintii hore safaaradda soomaaliyeed dalka kenya Eh, safiirka soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay abuubakar eh, baale waxaan weydiinayaa eh, khilaafka dowladda dhexe iyo iyo iyo iyo dowlad goboleedyada udhexeeya maxay ugu talagashay dowladda dhexe oo jawaab ah maadaama ay dowlad goboleedyada soo saareen ay diideen todoba iyo tobanka iyo sideed iyo tobanka shirkii amniga qaranka oo madaxweynaha soomaaliya ku daafay ka safiir ahaan asiga dowladdiisa arrintaas say u xalinayso ma ma ma ma ma ma- ma ka qeyb qaadan karaa walow uu meel dheer joogo waan ogahay shalayto inuu telefoonka kula soo hadlay shariif xasan sheekh caadan waxaan jecla maxaa ma ka noqon karaa maadaama teleefanada uu kula soo hadlay qaar ka mid a dowlad goboleedyada marka intaasaan weydiin lahaa waa waa mahadsan tahay en, ah, horta waa su-aal fiican laakiin waxaan aaminsanahay eh, dowladda dhexe waxay qabtaa wasaarad wasaaradda la yihahdo wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka oo u qaabilsan arrimahan dowlad goboleedyada marka aniga siyan waxaan joogaa new york shaqada aan hayana waxaan oo dowladda soomaaliya oga matalaa dhinaca qaramada midoobay su-aashaas waxaa ku fiicnaan lahayd in wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka la weydiiyo waxaanan aaminsanahay wasiirka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalkana inay arrimahaas hadda ku jiraan kuna mashquulsan yihiin waayo mandate-kooda ah inay howlaha dowlad goboleedyada ayaga ay u noqdaan dowladda dhexe cidda kala xiriirayso marka eh, waxaan aaminsanahaynaa in arrimahan khilaafyadan yaryar oo jiro ayna ahayn wax weyn oo dhib u keeni karo sidaan hore u sheegana waa waa system cusub oo aan baranayno waxaan aaminsanahay in wax wanaaga ay kasoo bixi doonaan wadahadalada hadda laiskugu yeeray iyo sida ay u socdaan hadda wadahadalada wasaaradana wadasaan jeclaha inay socdaan waa mahadsan tahay waa hagaag mudane ambashator waxaa jirto in ergeyga gaarka ah ee arrimaha soomaaliya michael keatin uu sheegay in is-aaminaad la-aan dowladda dhexe federaalka iyo maa xubnaha maamul goboleedyada dowladaha ka ah ay ka jirto gudaha soomaaliya siyaasadeeda markii la eego marka dhowr jeerna waxaa ku celisa federaalka oo nagu cusub marka maadaama qaramada midoobey ee qeyb ka tahay xalka soomaaliya say ula muuqato ma ka hadleen oo ma sii guda galeen waxa lagu xallin karo khilaafaadkan dowladda dhexdeeda iyo xubnaha maamul goboleedyada aniga shalay waa joogay markii uu ka hadlayay ambassador michael keaton meesha golaha ka hadlayay waana waa marka siyaasideedana siyaasadda marka laga hadlayo qofka waxaa dhici karto opinionkiisa iyo ra'yiga asaga markaa sida asaga ay la tahay inuu keliya uu sheegayo aniga ma aaminsani is-aaminaad darro oo keenayso burbur inay jirto laakiin waxaa dhici karto sida caadiga bini aadanka haddii ayna mar walba wada hadlin waxaa dhici karto perceptions inay iska abuurmaan laakiin waxaan aaminsanahay dhammaan dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka iyo soomaaliya oo dhan inay rabaan in hore loo socdo oo heshiis laga gaaro waxyaabaha oo aan aan aan sii waaweyneyn oo hadda oo dadka u arkaan inay dhibaato tahay in heshiis laga gaaro waxaan ku kalsoonahay madaxweyne farmaajo iyo prime minister kheyre iyo dowladooda inay olive branch wax la dhaho ay gacan u fidin doonaan dowlad goboleedyada arrimahaasna aan sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo afjari doono waa hagaag waxaan jeclaan lahaa dhegeystihii ugu dambeeya khadka inaan siiyo soo dhowow waxaa qadka ku jira mudane abuukar baale oo ah ambasadoorka soomaaliya u jooga qaramada midoobey ambasadore aad baa umahadsan tahay magacaygu waa cali yaasin gurbe oo kasoo wactamaya dalka sweden gaar ahaan magaalada gatemborg aragtida ama su-aasha aniga aan qabo waxay tahay sidaa hadda aan la soconno boqol kiiba boqol waxaa muuqata in dhanka arrimaha musuq maasuqa dawladdu ay ku guulaysato in laga hortago habeynta ciidanka in si weyn loogu guulaystay in mataqaanaa awood la saaro oo arrintaas la hagaajiyo waxaa muuqata dardergerinta dastuurka sidoo kale inay aada u muuqato marka waxaa inta badan dadku ay isweydiinayaan waxay tahay dawladdu waxay focuska saartay ama ay inta badan ay saartay inay xiriirka gobolka gaar ahaan gobolada deriska ay ay awood badan iskugu geyso waxaa muuqata adduunka in awoodihii ay si marka macquul ma tahay inay dawladdu ay isku daydo inay xiriirka maraykanka iyo ruushka iyo wadamada kale oo awoodda leh ay aada u soo dhaweysato si aan awood isku filnaasho oo dhanka ciidanka aan u gaarno waad mahadsan tahay
waa mahadsantaa maxamed su-aal aada u fiican laakiin dowladda soomaaliya mar walba waxaa priority ah inay xiriir la samaysato dhammaan dowladaha adduunka o dhan gaar ahaan dowladaha waaweyn waxaanana leenahay xiriir aada u fiican dhammaan inta ka tirsan golaha amniga oo shanta dowladood oo rasmiga ah iyo inta ku jirto o dhan waxaana ku sheegaa aan ku xaqiijinaa in wadahadallo ay socdaan oo dhinac walba ah sidaa la socotid madaxweyneha hadda wuxuu ka yimid china xiriirka chinana waa waa la socotaa meesha uu maraayo maraykanka waxaan la leenahay xiriir soo jireen ah oo aan muddo dheer soo socday sidoo kaleetana ruushka iyo faransiiska iyo ingiriiska kulli waa la socotaa inaan xiriiro fiican la leenahay saasay tahayna dhammaan an maxaa la yidhahdaa dadka loo yaqaano dowladaha adduunka oo dhan oo ah ka tirsan ama regionka ah ama ama hay-adaha ka tirsana sida ururka islaamka iyo wadamada carabta dhammaan waxaan la leenahay xiriir fiican waxaana rabnaa inaan xiriirka sii wanaajino waxaana ku kuugu bishaareynayna wasaaradda arrimaha dibadda ee aada ugu mashquulsan tahay sida xiriiradaas loo wada adkeyn lahaa dhammaantood waaya aad baan idinkaga mahad celinayaa ka qaybgalkiina barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ambashatoor adiga iyo dhegeystayaasha kale igala qayb galayba
waa mahadsan tahay zahro adigana dhammaan dhegeystayaashana waa u mahad celinayna insha allah thank you thank you kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya u jooga xarunta qaramada midoobay ee magaalada new york ambasador abuukar baale barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ayuu marti iigu ahaa waxaana uga hadalnay shirka afarta biloodba mar la qabto ee ku saabsan arrimaha soomaaliya ee xogayaha guud ee qaramada midoobay uu warbixin iyo tale kaga dhiibto arrimaha soomaaliya islamarkaasina dowladda soomaaliya ay jawaabo ka bixiso oo shalay kusoo beegmay oo toddobaadkan kusoo beegmay iyada oo michael kittin uu xafiiska kasii tegayo waa ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya waxaana si gaar ah looga hadlay toddobaadkan kulankii dhacay horumarka soomaaliya ee ka samaysay dhinaca dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuq maasuqa waxaa looga hadloo kale amniga caqabadaha ka taagan iyo dagaalka al-shabaab iyo sidoo kaleeto xaaladda gudaha wadanka soomaaliya gaar ahaana maamul goboleedyada iyo dowladda khilaafkooda guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa naga intaa si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa ambaashadoorka iyo dhegeystayaashii ka qayb galay intaenu mid kale ku kulmi doonana nabadgelyo
aaday u mahadsan tahay sahre cabdi axmed ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halka aad kala socoteenna waa v o a maxkamadda dalka masar ayaa amar ku bixisay in lasoo xiro laba ka mid ah wiilasha uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkaasi maxamed xusni mubaarag tallaabadan ayaa la xiriirta in ay qalalaaso dhaqaale ku abuureen sharciyada lacagaha waddankaasi faahfaahinta warkan waxaa qaahire ka soo diray xuseen cusmaan zaxnuuni maxkamad masaariix ayaa amartay in la soo xiro jamaal mubaaraga iyo calaa mubaaraga oo ah wiilasha madaxweynihii hore ee dalkani masar maxkamadda ayaa ku eedeysay wiilasha maxamed xusni mubaaraga inay khalalaaso dhaqaale ku abuureen suuqa saamiyada waddankani iyo xeerarka u degsan sarifka lacagaha khalaad go-aanka maxkamadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in la soo xiro saddex qof oo kale oo qayb ka ah khalalaasaha la geliyey suuqa saamiyada waddankani tv-ga qaranka masar ayaa sheegay in calaa iyo jamaal ay soo xaadireen marka maxkamadda xukunka ay ridaysay kadibna waxaa loo taxaabay xabsiga iyadoo la fulinayo amarka maxkamadda eedeymaha loo hayso wiilasha madaxweynihii hore ee dalkani ayaa soo bilowday sannadii labada kun iyo labaiyo tobankii calaa iyo jamaal mubaaraga ayaa horey u beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey waxa ayna sheegeen inay tahay hagardaamo ay soo abaabuleen dad ayaga ka soo horjeeda wiilasha xusni mubaaraga ayaa saddexdii sano ee ugu dambeysay si xorriyad ah ugu noolaa dalkani masar kadib markii sannaddii labada kun iyo saddex iyo tobankii lagu sii daayey lacag kafaala ah waxaa lagu wadaa dhegaysiga dacwadda maxkamadda jamaal iyo calaa inay dib u bilaabato labaatanka bisha oktoobar ee sannadkani cabdi yaasiin yoola oo ah saxafi ka faalooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya amarka ka soo baxay maxkamadda ee lagu xiray wiilasha madaxweynihii hore ee dalkani maxkamad ku taalla dalkani masar ayaa waxay soo saartay waaran qabasho ah oo lagu qabanayo wiilashii hore ee madaxweynihii hore ee dalkani masar xusni mubaarak wiilashaas oo kale ah calaa mubaarak oo ah nin ganacsada oo sheerar badan ku leh shirkadaha ee dalkani masar iyo jamaal mubaarak oo ah nin nin siyaasadda galaangal badan ku leh ahaana ninkii bedeli lahaa madaxweynihii hore ee masar waxaa lagu eedeynayaa labada wiil ee uu dhalay madaxweynihii hore ee dalkani masar inay ku ciyaareen suuqa saamiyada dalkan masar qadiyadan kiiskan ayaa wuxuu soo socday ilaa laba kun iyo laba iyo tobankii saddex sano ka hor baa lasoo daayay dibadda waxay ku joogeen kafaalay ku joogeen waxaa la kaloo lala qabtay saddex qof oo kale oo mas-uul oo kale ayaa lala qabtay arrintan waxay xildheerayaashu leeyihiin maadaama labadan wiil ee uu dhalay madaxweynihii hore dalkan masar jamaal iyo calaa ay yihiin rag si weyn dalka looga yaqaano waxa iyaguna ay samayn doonaan sida laleeyahay inay iska difaacaan eedahan loo soo jeediyey oo oo laleeyahay waa eedeymo siyaasadeed arrintan qadiyadan ama kiiskan wiilasha madaxweynihii hore ee dalkan masar ayaa waxaa loo bilansiyey maxkamadooda in la dhegeysto bisha octoobar ee soo socota waxaanay arrintan kusoo beegmaysaa iyadoo ay dalkani ka taagan yihiin qalaaso siyaasadeed iyo mid dhaqaale labada wiil ee xusni mubaaraga ayaa awood siyaasadeed iyo mid dhaqaale ku lahaa dalkani wixii ka horeeyey kacdoonkii labada kun iyo koo iyo tobankii ee ka dhacay waddankani jamaal mubaaraga ayaa lagu waday inuu dhaxlo aabihii maxamed xusni mubaaraga oo dalkani masar xukumayey muddo soddon sano ah xuseen saxnuuni v o a qaahira mahadsaned xuseen haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo horyaalka waddanka talyaaniga haddii aan ku bilaabo kulama doora ay habeenkii xalay haa liskaga hor yimid kooxda kubadda cagta inter milan oo iyadu goor hore oo shalay galab ahayd ciyaartay waxaa ka badisay kooxda barma oo hal iyo eber ayaa lagaga badiyey napoli tirata leeg waxay ku martay kooxda kubadda cagta ee fiorentina barcelonana gurigeeda lagu dharbaaxo shan gool iyo waxba sambadoria ayaa ku qabatay waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa dirqi kaga badisay goor dambe oo xalay ahayd kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee watford kooxda watford ayaa dhamisay guuldaradii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan kooxdan oo ahayd kooxda layaabka ayaa habeenkii xalay ahaa si dirqi ah waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee manchester united goolasha kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa waxa uu saxiixay ciyaaryahanada lukaku iyo smoling ciyaaryahan smolin oo ah ciyaaryahan difaac uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa sidii weeraryahanadii oo kale kubad qurux badan ula helay shabaqa kooxda kubadda cagta ee watford hase ahaatee sagaashankii daqiiqo ciyaarta markii la gaaray ciyaaryahan matij oo qadka dhexe uga ciyaara manchester united ayaa calaamadda guduudan loo taagay oo kulanka dambe ka maqnaan doona kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba oo london ku ciyaaraysana garabkeeda laga baxay oo liverpool ayaa ka badisay laba gool iyo hal ayay ku badisay kooxda liverpool goolka guusha waxaa u saxay ciyaaryahan farminio hase ahaatee liverpool waxa ay u muuqatay koox u jarabayaysan sanadkan amaba u diyaarsan inay noqoto koox koobka waddankaasi ingiriiska kula xafilsanta kooxda kubadda cagta ee manchester city a f c banmouth ayaa ku durdirisay lester city afar gool iyo laba ayay kaga badisay ciyaaryahan aidan hazard wiilka ay garbihiisa ku duusho kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa afar gool iyo hal oo kooxda cardiff sida ay kaga badiyeen saddex gool goolashaasi ka mida dhaliyey laba ka mida waxaa u dhigay ciyaaryahan olivier juru goolka kale waxaa kooxda kubadda cagta ee chelsea hor saxiixa ciyaaryahan william huddersfield town oo gurigeeda ku ciyaaraysay zaha ayaa gool ka dhaliyey oo kirixda kooxda crystal palace ayuu goolka u dhaliyey saddex dhibcood ayaa halkaasi lagaga qaatay huddersfield town manchester city ayaa iyadu doonaysa in aanay liverpool ka baxsano fulham ayay ku garaacday saddex gool iyo waxba ciyaaryahanada saane silva iyo starlin ayaa goolasha kala dhaliyay newcastle united garoonka st james bark waxay ku soo dhoweysay kooxda kubadda cagta ee arsenaal oo guuldaradii oo guushii labaad oo gurigeeda aan ahayn oo xiriira doonaysay ayaa booqatay waxa ayna laba iyo gool iyo hal kaga badisay kooxda newcastle united golka guusha waxaa u saxiixay kooxda kubadda cagta arsenal ciyaaryahan masad uzil sidaasi saddex dhibcood ayay ku qaadatay kooxda kubadda cagta ee arsenal kulankii kan ka horreeyey guriga cardiff ayay cardiff kaga soo badisay waddanka sbainna kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa dirqi kaga badisay kooxda kubadda cagta ee real sociedad goolka real sociedad ayaa loomatay hase haatee ciyaaryahanada luis suarez iyo cuthman dabele ayaa labada gool kooxda kubadda cagta barcelona u saxiixay sidaasina saddex dhibcood ayay barcelona ku qaatay atletico madrid aibar ayaa bareej hal iyo hal ah ku celisay halka kooxda kubadda cagta ee real madridna iyana bareejo taalla mida hal iyo hal ah lagu qabtay oo atletica bilbao ay bareejo iyana ku celisay kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa iyadu meel keligeeda fadhiso horyaalka dalkaasi haatan waxay ku hogaaminaysaa labiiyo toban dhibcood maadaama real madrid oo ay dhibco wadaag ahaayeen labadii laga jaray kulankii ay bareejada la gashay atletico bilbao waxay haatan ku jirtaa kaalinta labaad oo toban dhibcood ayay leedahay kooxda kubadda cagta ee valorial ayaa nisbadarada jirta sanadkan ciyaaruhu ay bilowdeen waxay ka mid tahay labada kooxood ee sagxadda fadhisa ee ugu hoosaysa haddii uu maanta dhammaado amaba ay ahaan lahayd inuu horyaalku maanta ku ekaado valorial seri b ayay isbaran lahayd dhegaystayaal barnaamijkeenii waa naga intaatan ee kulan dambe waa mascado idila sida iyo nabadgelyo
maxamuud mascade iyo xubinta cayaaraha haddaan intaas ku dhaafno kaalimihii heesaha dabacsan ee idaacadda idinku tala gashay haddaan markana jallecno heesta alkudhageedu yahay cabdi soo dhowow iyo codadka labada fanaan nimco yaasiin iyo jooqle
halkiyo asluubta dheertaay hablaha oo halkiyo asluubta dheertaay hablaha oo markii aan ku geedaba igudhalay igudhalay igudhalay kalkacay Jannah, waxlahaydi iyo udur dumudayska hayse waxlahaydi iyo udur dumudayska hayse dimashiyaalanoe kalnahayga tegino dimashiyaalanoe kalnahayga tegino cabdi soo dhawow iyo codadka labada fanaan nimca yaasiin carraale iyo jooqle intaas ayaanu ku dhaafaynaa waxaanay gebagabo u ahayd guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington idaacadda waxaa idinla socodsiinayay nuur bukhaari iyo caashe cuud waxaana isku soo dubbariday oo dhinaca soo saarista lahaa bashiir abikar intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
dimashiyaalanoe kalnahayga tegino Oh Thank you.